waxaa jira dad markay wada degayaan waa la kala leeyahay jihada waa la kala leeyahay wiilka cidda gabadha ka qabaa meel buu leeyahay ee, cidda gabadha laga qabaa dhinac bay leedahay abtigu dhinac buu leeyahay odoga reerka ugu weyn bahweyntu dhinac bay leedahay kala go-ano haddii qolada kale qolada kale dhinaceeda laga maro ay xumayn ay tahay mataqana la is xumaynayo ma jirtaa tan mataqana dadka war waxa- soomaalidu waa leedahay war waxaas waxna waa ka jira waxna kama jiraan Aha, reer hebel mm, bilcaanta leer hebla mm, jayskeeda mm, dhinacaasay joqoqodkeeda uma adkaysa dadkee mhm, waa jirtaa horta mhm.
ma runteeda masoo abaantay macalin yaa reer hebel uma adkaysato qoqodkoodu ciddaas reer hebelehe Ah, ka du'o ah, meesha dhinacaas ka ah.
yay bari ka mari hebla hebla yaan bari la mari maya dabiicad ahaan ma rabo anugu qofkaa dabiicadiis wax ku xiran ma rabo Mm.
wax dhaqan ahaan ah ma jiraan miya wax dhaqan ahaan ma jiraan Waayahay, ma jiraan waayahay, waayahay.
meel cudraafiyooba cudraafiyaa jira maya maya waa xushme jugaafiyahaas soo ma ogid maya tani waa xushme haa waxay ku xiran tahay waa wax si isu xushmeeran waqooyigaa yaqaana Mm, waa yaqaaniin baa ah,
waxaan idhaa aniga iyo adiga ma arki ah.
aa isla aa radiyihiisa oo isla dhaqantiya maamaaday ka soo celi ar wixii dambe ma aanan duubin haye waa ku celinaya mar kale geedda iga shaqeeya haa soo waxaa celi nabi aqalka midda lagu soo wareejinayo waxaa la yidhahdaa qaaro qaaro ama ama dayr ama dayraa la yidhahdaa maya isa saarin Ah.
dayrku waa midkaan fariisiga dayrku waa fariisi soo maha waa fadhi Dayrku- haa dayrku waa fariisiga Aha.
qaaroodna waa midkaa Waa xerada lagu wareejinayo aqalka.
qiribku ah oo noolaha iyo wax walba ha- halista looga dhowra ka celinaya Ah, ka deyrkiisa waa la haa fariisanaya dayrku waa fariis midkii banaanka ahay maxaanu niri oo la fariisanaya isagan Mid- midkaas banaankaa ha waa magaci- waa ii sheegtaa daaye magaci waaba lama haw ah
dayr baa iigu sheeg dayr ma aha maya dayr iyo qaarood lala taki waa lala taki kii loo dhiso dadka halkaas martidoo kale ay fadhiisanayeen haa Haye.
kii waa waa waa maqan yahay qaarood war midka la fogay waxau ahay cismaan midka aan qaaroodka aqalka ahayn amaan dayrka aqalka ahayn oo banaanka hore loo fogay waxau ahay oo ragga iyo fariisto martida iyo
dayr waa midkaan aqalka agti aqalka ku laaban yahay mahaas banaanka mugi ragga wax la siiso dibabka loogu shido waxau ahay dugaan haa saasa waa in anigu isku dar maha ma ogta wax ma Dugaal.
ogin haa Ah, dugaalkaas hore ah.
haa, meeshaas hore oo dugsiga soo goygoynaya jurusiyaan waa la dhigayaa haa baa laga sugeedan xaggaad usoo jeedinaya wad Ku- wad waa kee adiga dugaalkii ka waran eh, tilmaan dugaan ah haa ah yaha lasoo waxaa ku googiyey kulma ah ragga ayaa ku sheekaysa ku hasaaba mm,
dabna waa lagu horgeli dabna waa lagu horsidhaa aha, raggoo isku arko ah si raggu isku arko ah markuu xaajiysanayo ah ama uu reerka soo marsiiyo ah ayaa loo dhigaa dugaalkaas ah dugaalkaas marka loo dhigo waa isku arkaya raggu waana ku xaajaystaa waana maaragtay ku cunteeyaan hadday doonaan dugaalku aqalka waa ka go-an yahay Waa markasta ka soo ma go'an.
muxuu ka samaysan yahay Wuxuu ka samaysan yahay geeda la gooyey Ah, ee markaa la isku daardaariyo la isku hagaajiyey si fiican laysugu si hagaajiyey fiican la isku hagaajiyey Ah, ah. waa gartay waayahay
doorti aabbayeeta ku dhac celinayo
dhagaxa hoosta uga jira iska jir waa dili sawyi
waa xiran hadda xaad usfura adugu xaad shida adugu waxaan nidhi mataqaanaa xeradii waatan sheegnay xeradii waa jibisiyo jiibsiyaanu ku nidhi afka hore waxaa laga saaraa waa dhacan dhacana afka hore laga saaraa ayada waxa qoolawgeeda dhammaystirka waa xero waa xero waa saddexdaas markii la dhammaystira kabacdi ayay waxay noqonaysaa Xero, xero xero.
marka hore oo ooda la dhigayo mid Jibisiyo.
walba waxaa la yidhaha jibisaa la haa yidhaha jibisiyo jibisiyo afka u horeeda waxaa la saaraa dhacan dhacana la saaraya
weliba afafka weliba afafka u kaadiyo ardaagana waxaanu ku sheegnay mataqaanaa meesha guriga dhinaciisa oo mataqaanaa laysugu yimaado fiidku lagu sheekaysto oo iyadu mataqaanaa ku samaysato Ah, dam- dhambash.
dhambasheeda ku haa samaysato hee Ah, waxaa kaloo ii sheegtaa meesha gabdhuhu seexdaan ariga oo ri- hortiisa maxaa la yidhaha magac ma leeda meesha gabdhuhu seexa ariga erdiis yaa ariga iridis ariga irdiisa magaca gaara ma laha kuwana waxay dhistaan meel go-an oo ariga ka go-an oo dayr la yidhaha asagana isagana dayr la dayr la yidhaha oo dhel lahoo qoryo inya la miduyo Hmm.
qoryo ayaa saas loo miduyo saas loo miduyo awskoka laga asaa meel dhel waxaa laga saas ishinjada saasna loo soo gelayo waa dayrka ayaa laga Ah, sameeya dayrka dayra la Ah, yidhaahdo.
dayraa la yidhaha waayo wax halkaas iiga dhamaatay wixii kaloo ku daraysa aqal adaa taqaan aqal maxaa kaloo ku daraysaa waxaa rabta ka sheeg aqal marka waa kuu furan tahay aqal waxaad ku daraysaa Ah, oo aan aqalka ahayna adigu aqal waxaad ku dari lahayd ku dar oo wara Ah, waxaan lay su-aalina anigu sheeg aqa ilaahoo nabad siiya waxa in laysa su-aalay ku fiican yahina ma ogta saas maa leedahay yaa Mm, waxa haddaan lagu su-aalay mm.
sheekada mid iska turuurixiis u baahan mise way isaga baahan Waxaad- tahay waxaad iiga warantaa Mm, markii mataqaanaa haamaha la tulayo haa markii la unkayo haanta maxaa la yidhaha unug aa la yidhaha unugaa la yidhaha haa markay korto Ah, oy ka soo furaydo ah, oy ta- intaa noqoto Mm.
taakaa la yidhaha taa kaa la yidhaha Ah.
Aha, markay intoo kala noqoto Mm.
galgaladaa la yidhaha galgalad haa Aha, markay ka baxdo Mm.
sabaraa la yidhaha sabar haahe Aha, markay dhammaan haydo Mm.
qooraa la yidhaha qoor haa wuxuu ku furan yahay wuxuu waa furan yahay furan yahay unug Aha,
unug aha, eh, taako taako Aha, galgalad aha, sabar aha, qoor aha.
waa kaa marka waxaad iiga kan warantaa ka koreeyana haruubka waa haruubkii aad Haa, ka tegaya haruubkaa ku shaba intaas markaa samaysay Mm.
haanti marka markii eh, la samaynayo la xooleynayo maxaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaha qabada cad Ah, haanta cad ah. waxaad iiga warantaa marka Mhm.
si haanta aysan ay biyaha u celiso marka waa dhammaysay haa biyaha markasay u celiso Ah.
maxaa lagu sameeyaa waxaa lagu sub- waxaa la yidhaha burays waa la bureeyay haantii haanti waa la burayay asal aa lagu shubay asalaa lagu shubay shiiro waxaa la yidhaha lagu shubay Aha, shiiraha waxaa la gelaa dab aha.
dabka marka la geliyo waa kululaahaya shiilashu waa dhagax waa soomaa dhagax la kululeeyay dhagxaan waayo Aha.
dhagxaantaasa dab marka lagu- hore ma cararkaa lagu shubaa cararkaa lagu shubaa Aha, cararka marka lagu shubo ah, oo quguyrato mm, oo dhuuxeedu qoyo mm, oysan gudahaynin mm.
aashiisha afka loo gelaa iyadoo weli asalka ku jira ayadoo weli asal ku jiro asal ku jiro Aha, taa afka loo gelaa aha, waa buree aha, waa buree aha, bom bom bom bom bom bom bom ay dheheen aha.
korkeeda waxaa kasoo koyay qoyaanka awal ku jira aad dibadda imaanaya Shabaac ka soo leh waxaas mugay ay dhammaystira waa laga daadaa asalka shiisha waxa dhan waa laga rogaa dhugaalaa dab loo saara qoryo saasoo dheerdheera dab loo saara haantaa lagu guraa waa lagu culaa markii lagu culo catar waxa la yidhahda ayaa la marinaya aa la maraa qurdhubaan waxa la yidhah loo hormaraa waxa la yidhaha jalab aa loo hormaraa xaadaa looga gura qaralalalaf aa lagu siiyaa xaadi gudaha marka haa marka xaada laga guro oy safoonaato aa caana shab laga siiya waa lagu rogrogaa lagu roro qoraxdaa la dhiga
markaa kabacdi waa lagu markaa shuban karaa kabacdi waa la dhaansaa waa la dhaansanaya waxaad ku xijay haddaad awoodaas u leedahay caanaha subag subagaa lagu subagaad ku shubee subagaasaad dhugda ka gela aladkeedaysan dhacayn oy kala go-ayn oy qallalayn oy biyo baxayn oy waxay ku soo baxee hinaan iyo wanaag kabacdi dhaanseed biyaha ku shubay caanahaad ku lulee caanahaad ku lulee biyaha ku shubay fariisamaha kaana yaa ku wadaa asag waa la keenaa kaana walla yaa hadda wadaa Sha, waraa dhacuunka caadiga balayda
haanti haanti halkaasaan uga baxnay haanta halkaasoo looga baxay dhiishuna ma sidoo kale amase dhiishuna waa sidoo kale haamaha jira iiga waran magacyadooda meeqa nooco haamaha jira haamaha jira waxaa u weyn horaad Aha,
horaada u weyn mhm, waxaa ku xiga garabgelis maxaa ku xiga dambeed mhm, waa horaaday dambeedu isku xiga mogta kala yare Mhm.
oo dambeedu yar tahay Mhm.
horaaduna weyn tahay mhm, mid la yidhaha garabgelis oo kalaha hore ku taagan oo mhm, biyaha laga cabo mhm, oo marna ay garabgelis dhahaan marna ay shaaw dhahaan mhm.
Ah, haamuhu waa Haamuhu saddex waa- waa labadaa saddexaas nooc waa haam saddexdaas nuuc waaye Mhm.
Ah, horaad iyo dambeed iyo garabgelis haamaha maxaa laga sameeyaan waxyaalaha laga sameeyaan maxay yihiin haamaha waxaa laga sameeyaa qabo Mhm, argeed mhm, caaw mhm.
saddexdaa laga sameeyaa meeshaan ma laga samaystaa haama caawa Ah, yaa waa laga tushaa marka la helo Ah, waa laga tushaa marigaana laga tushaa abgaal dhexdiisa kuwa qorana
Ah, kuwana waa qora kuwana waa Qoray.
qoran kuwana waa qorayaa la qoran yidhahdaa Ah, aamanka qoraga aan qoriyaan aan qori kuwa waa bir oo hadda la bilaabo birtaas haama bira macdan aanan macdan ah oo la tumo oo shub la yidhaahdo Ah.
kuwaasna waa la haddaa la bilaaba Sanadku.
haamanku Ah, waa qori ah.
maya waxaa u horeydaa qabo Qabadaas.
waxaa ku Hargeysa.
xiga argeed Caaw.
waxaa ku xiga caaw Ah, waxaa u dambeyda macdan ah.
haamanka macdan waxaa dhulka ku jira warbadhaha laama yeerigan iska waaye Waxay iga warantaa marka dhiilaha ayagana.
iidu hadda waa hanaka oo kale Ah, ah.
waa iyagoo kale Magacyo ma kala leeleeyihiin waxay dhiilaha?
kala leeyihiin Ah, eh, dhiisha dhelle ah, iyo dhiisha weyn iyo habinta ah.
saas waaye
Dhiil weyn, dhiil yar iyo habin.
iyo habinta Habinta maxaa la- habinta waa midda cunuga yar Cunuga oo yar midda habarta sidoo.
caanaha lagu qaado habarta sido Ah.
dhiisha caanaha loogu qaado ayaa habin la waa yidhaahdaa.
habin la yidhaahdo Waana ugu yartaa waana dhiilaha.
ugu yartaa Ah, xagga caanaha haddii loo galana Ah.
afar koombe qaad ah, ma laga rabaa warkaas ah, afar koombe ah,
laba u weyn laba qaad ah, laba koombe qaada aa u- aa u yar ah.
maya hal koombe qaada u yar Waa habinta miyaa?
waa habinta Ah, waxaa ku xiga laba koombe qaad ah, waxaa ku xiga saddex koombe qaad ah, afar qaad ah, shan qaad ah, lix qaad ah, toddoba ah.
waa inta dhiir oon oon haanta roona garabgerista ahayn toddoba hadday dhaafto haanay noqonayna aanay noqon garabgeris shaawo ay noqon garab gelisay noqon mar hadday toddoba dhaafto toddoba dhaafo
waa qiyaas fiican Eh, dhiishaas sida loo u talantaa magac ma kala leedahay waa kala leedahay Ah, waxay kala leedahay ah, ruubis mhm.
iyo qar ruubis iyo qar Ah, ruubista maxaa waa sal male miya maya Ah, maxaa loola jeedaa haruub aan mahaan girgirkaa maan ilaa awal ma taqaan deelo aa waa aqaana soo ma taqaanid ah mid waata mahaan caana celis ku leh mhm.
duuba ah oo la duubo ah ninna sida loo talayaa qar karigiisa laga dhigay ah asa afka qoorta dhiisa loo geliyo ah ruubisaa la yaqaan ah mana fiicno midka qanaxaa waaye oo aan fiicnayn ah midkaas duub kale ma arkay Ah.
caana celisay dhaha oo waa midka qarka fiicna hinaantaah oo kala joogani ah oo haruubka dhiisha is isdhexgelaynin mhm.
oo hadday muuqato qurxoon anu ka daadayn ama aan isdhexgelin dalqa subaxlahay
kuwa waxaa jira mataqaanaa sal ay ku fadhiistaan le iyo kuwa sal aan lahayn oo murucsan magac sariir makala dhiisha sariirta leh Aha.
iyo dabala dabala Aahi.
sariir iyo dabala Aahi.
waa waxaan arka dhaqofta iyo qaanka Aahi.
afgaarka iyo afgaarkaas waa dhiilihiisa dhama asaga dhaqas waaye Eh, waa u gagan noqo la- lagama noqonayo bismillaahi raxmaani raxiim
Eh,
afgaaraa yaraa waxa daran dhiilahooda waa dhan isku dhaqane dhiilahooda dhan may ayuu kala magacaaban tii yare tiiban waa dhaqas Maydan dhaqas. Mhm.
allow alle
ay haridda awrkana ka waran awrka raridiisu waxaa u horeeya oo la saaraa kebedda kabadda la saaraa kebeddaa la saaraa maxay ka samaysan tahay kabad kebedda waxay ka samaysan tahay mayrax mayrax wax geedka laga sameeyana waxaa la yidhaha jeerin jeeri mayrax Ah, jeeri ka mayrax samaysan jeerin Aha, kebadaa ka samaysan aha, waxaa lagu xijahaa dhambalaha aqalka la saaro aha.
waxaa lagu xijahaa tiirarka kebadambeedka ah Aha, waxaa lagu xijahaa haamanka waxaa lagu xijahaa dhigaha aha.
waxaa lagu xijahaa sarta iyo xoolaheeda sartay iyo xoolaheeda xoolaheeda ayaa lagu xijiraya Ah, waa u dhamaatay marka awrkaas waa raran yahay waa raran ama uma dhicin meelaha marka awrka la raro meelaha wax laga gashado waxyaalaha xunka xafashka soo hara maxaa la yidhaha waxaa xanfashka miyaad magacaha wada maya la geliya meesha la gelinaya raama Ah, waxaa la yidhaha sarta hoosteeda magac kale male miya maya
iyo dhambalaha kuwa laabkooda laalaalan miyaad hadda ka wadaa xanfashka hadda kor uu ii sheego kor dhamasha laabkeed waa dhamasha rasiga la saaro saas mugi laysugu laban Ah.
laabo dhinacna waa ka laba af dhinacna waa kasoo laaban tahay aasay tirar gashi saasa habarta mugi tiin xumo ilmaha ku ilowda iyo ah, kob xumo la ilooba iyo Mm.
waxa ramareegtood la ilooba iyo Mm.
waxaasa maas la geliyaa Mm, waa dhamasha laabkeeda Mhm. waa dhamasha laabkeeda sarta hoosteedana waa wax ad kale oo dambiisha iyo dhiisha iyo waxaas la rarayo
meesha ilmaha markii la saarayo gudano la saarayo Gurada.
ilmaha, ma guraa la sida guradiisa Ah, waa gurada guraa la ah, yidhaahdaa guro
ilaahow ilaah awrka ya ya xargaha ka waran haddii kuu sheegaya xargaha awrka midka la gelinaa midka shafka looga xiraa midka dabada looga xiraayo haa haa, caynka Aha, waa u horeeya aha, dhafarka aha, waa ku xigaa aha, koru raraha dhigaha lagu raraa waa ku xigaa aha.
hoosinka dhigta sarta lagu xiraha oon xari ka daba marin ka badin marka duuba ahee sug ma waxaad ii kala saartaa caynku xaggee ku xiran yahay caynku halkaas waa midka aqalka hayo o dhan shafkuu ku xiran yahay ragtaga dhan wax wax la haya waa asaga caynku haahee muxuu ka samaysan yahay caynku wuxuu ka samaysan yahay geela suunkiisa suunka geela loogu jecel yahay suunkeeda Eh, kii kaloo ku xijisa muxuu ahaa dhafarka dhafarku xagguu ku xiran yahay wuxuu ku xiran dabaqanaanta iyo heeriga uu dhakab ku yahay Ah, saasa iyo loogiyo dabada ah.
asaas lagu soo
dabageliskuna muxuu yahay dabagalku waa isku dhafarka waa waa dhafarka dhafarka Ah, haa waa dhafarka
waa dhafarka haa caynka waa midka dhiga caynka iyo dhafarka iyo kororadaha iyo hoosi iyo hoosinka hoosinku waa midka og koreeyoon ay ku dhammaato oo Ah, hawl dambe laga qaban rtiga la kaciha kulli midka lagu soo wareejinaa miya haa sarta sarta Ah, ah.
rtiga waa la kaciha mgaadka dhexel dambe loo celin dhigararuna muxuu yahay waa asaga
hoosinka iyo dhigararuna isku mid ah waxaa dhan wa wa- Ah, iska kaxay waa waa waxa ilow, ilow.
wixii aan u dhahnoo dhan soo soo saarin majeeda Ah, soo wax qabsana ma laha.
naga waa ka timir waxna xaleebta labada inta uu sameeyo waxa u horreeya haanta iyo dhamasha iyo dhamasha haanta dumarkaa sameeya dumarkaa sameeya dhambasha dumarkaa sameeya dumarkaa sameeya Eh, muxuu kala dhiiraha sameeya dhiiraha dumarkaa dhiilaha dumarkaa sameeya haabankaa dhimarka dumarkaa sameeya Aha. maxay kaloo sameeyaan dumarku wax xargaha ay dhamasha ku sameeyaan markaas dhamasha ku ay sameeyaan ku sameeyaan horta waxaan ku weydiiyey aanan ku weydiin owrka yaa rara halkaan awalka raggaa raraa dumarku ma raraan miyaa owr annaga ragga qaba haddaan annaga dana ku khasbin annaga haddaan aan la weynina rara Eh, oo naagtu aysan bad waayihiin Mm.
raggaa rara raggaa rara haa raggaa rara si iska socdaanay lagu dari ma karo kaligiisa yaa dhaamiya waxaa dhaamaya ragga dumarku ma dhaamiyo dumarka ma dhaamayo ceeb bay leedahay.
Waa la- waa la caysan
maxay tiraan salsalku waa labo mid mataqaanaa markii owrka eh, eh, la rarayo iyo mar marka la furayo waa kala salsal miya ma codkaa kala duwan lagu kala qaadayo base miraha kala duwan lagu kala qaadayo Aha. bal hadda waxaa la hallay maqashiiyo mid ah ee markii la rarayo adeer maxamed ku dhuf cajiradda markaa aragtay halmaan waxaan doonay deelow waxaan doonay deelow inaan dararabayno doonkaan yeera doonna naga horeeya waxaan doonay doonlow inaan sii dareernaa inaan sii dareeraa miye waxaan doonay deedlow inaan sii dareernaa doqolkeen la yaraa dhulna laga dambeeyo duulla naga dambeeya
waxaan doonay deelow inaan sii dareernaa inaan sii dareernaa doqolkeen la yaraa docolkeennu yeeraa waa koorta Ah, koorta waay docolku docolkeennu yeeraa duulna laga dambeeyo duulna naga dambeeya
macnuhuna waxaa waaye inaan inaguna sii horeyna nala kana dambeeya nala kana dambeeyo Ah. taas waxay ka mid tahay eh, kuwii rariinka ahaa kuwa rarinka Aha.
midna wuxuu yidhi minanka toogay jiraan iyo tillaadaan dhaweyn habbi tagaaba ha dhigay nimankii toogay jiraan iyo Iyo tillaabo aan dhaweyn rabbi tagaaba ha dhigay rabbi tagaaba ha dhiga tagaaba maxaa waay waa la soo dhaweeyey soo Ah.
la soo dhaweeyey waay
mid kale ku dar
sidii huna ku gaboy ama habar si dhabe inta kugu hilhilo kaagama hareen Mm, kaagama hareen aawa furinka Mm, marka miraha micnaha laga garanayaa macnaha laga garanaya kuway kala yihiin kuway kala yihiin awl maxay ahayd waxay ahayd tahay dhoom ahaan dhib kale inaan kaa dhigdhigaa waxaan kula soo dhug lahay dhoom ahaan dhib kale inaan kaa dhigdhigaa haddaan caadku roob noqon amaan caada biyo gelin caslow waa kuu cabsoona Mm. haddaan caadku roob noqon amaan caada biyo gelin caslow waa kuu cabsoona waa lagu kala sheegay adeer baa kuu fasiray mabaa garta garta Mm.
waa wada garta haddaan macnaha dhawga usan dan hadday tahay hurdahadan hadday tahay hurdahadan hadday tahay habaraa ku hod miliheed iyo hoogihii ku baal jiray
habaraa hod milahe habaraa hod miliheed iyo hoogihii ku baal jiray i dhalaagaan aa aa lagu dhaafi doonaa haddii dhoydhay roob jiro geeduhu dhallaagaan aa lagu dhaafi doonaa dhallaagid maxaa waay waa lagu sheegayaa haddii dhoydhay roob galo Ah, oo geeduhu dhallaagaan ayaa lagu dhaafi doonaa macnahooduna waxaa weeye ah. Ay, ugu, hadda waa iloobayaa ilaahay.
macnaheeduna waxaa weeye haddii geed haddii dhulka roob jiro Mm.
oo geeduhu tigaad bixiyaan Ah, ayaa lagu dhaafi doonaa rarka lagaa dhaafi doonaa iyo dhibaatada Mm. haddii dhoydhay roob jiro geeduhu dhalaagaan alla ku dhaafi doona macnuhuna waxaa weeye haddii roob doo oo geedaha tigaadi ka soo baxdo rarka waa lagaa dayn doonaa rarka waa lagaa dayn doonaa
intay ku dhalayaan waa loo dhib qaataa dhoob la dhabalyacnaago aha iyo beerta dhoogoy iyo beerta dhoobooy intay ku dhalayaan intay ku dhalayaan waa loo dhib qaataa waa loo dhib qaataa
ma banaanta
weli waxbaa ka banaansaansanaya feen hadde weli weli addoomaad weli weli addoomaad iyo waaqdhaaci beeshay waraynaaga sheegeen waxba kama liloobaan uu yidhi waxba kama liloobaan waxba kama liloobaan liloobid maxaa waaye waxa weeye war kama soo dhudhacaan welewelic addoomaad Aha.
wax addooni sheegto Aha,
iyo waraynaaga sheegaanba aha.
weliweli addoomaad iyo waaqdhaacin berri haa waaqdhaacinka berri waa allow roobna sii Mhm.
waxba kama lilooban waxna kama soo dhashaan Mhm.
Mm, weliweli addoomaad iyo waaqdhaacin berri waraynaaga sheegaan Mhm.
waxba kama lilooban adeeraana iga
hooy aadna bal xabad sheeg ya
horigow hoogtaya horigow hoogtaya haaman waa weynida amayba howd kuu dilaan macnuhuna waxaa weeye ratiihow haaman waa weynida Mm,
ratiihow haaman waa weynida mm.
amay aakirkaaga dhibaato aakirkaada amay dhibaato kuu keena haamaha waaweyn haamahan waaweyn horigow hoogtaya haaman waa weynida horiga ogtayaa horbaataliya habarusaa talidayo amay amayba howd kuu dilaan Mm.
ayaa habaar qabta eh Ah.
aan dhibyaridaada ka talin intaan dhiman waxaan ku duubayaa magacyada geela loo bixiyo ismaantir magacyada geela loo magacyada geela waa fara badan yihiin laakiin in kooban baan kasoo qabanaynaa Mm.
waxaa la yidhahdaa geela hasha madow moos baa la yidhaahdaa bixiyo ama cayna baa la yidhaahdaa hasha dheer oo caruudka la yidhaahdana waxaa la yidhaahdaa caruud baa la yidhaahdaa hasha cad oo geela ka mid ah waxaa la yidhaahdaa dhuux een, dhuux iyo bila bila caynab idiin muus khaayib haddee rabo ya maydhuux maydhuub haddee rabo cuna bila sulub hareed haddee rabo xukmo
loox loox loox loox aroortii laabu dhoonay loox aroortii laabu roonay haddee rabo xukmo dalda awo bila caruurta waxa kuwii dheray bal intaas dhigo adigo waxee bila dhuux quman
qaayib khaayib
hareeg hareed cambar xiis idiin
shabala hoormay la yidhaaho
togana waa jirtaa iyadana aha. bilan bilan webi webi webi aha. dahabna ma jirtaa aha, dahab
mayley
mayley mayleyna ku dar haye
hadku dere arsan cartan mhm. sahan sahan nahan iyo tiir iyo tiir ha tiirna waa jirtaa carwo carwo aha.
biskof humaag humaag aha. bulxo bulxo waxaa kaloo iyana jira galool iyo tiir
gaab Ah, magaabka waa harbi xarbi ah, xarbi maay may xuub Ah, maya bas intas ku filan